galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
iyo ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso afar iyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o e somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo halka ay washingtonna tahay sagaalkii subaxnimo
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a qarax baabuur oo ka dhacay muqdisho kaas oo khasaare dhaliyay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan bannaanbaxyo ka dhacay magaalooyinka muqdisho beledweyne iyo kismaayo oo ay ardayda dugsiyada sare kaga soo horjeedaan in la joojiyey imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladda aniga waxaan u arkaa si qalad inay tahay arday oo intaasoo soo socday oo alashaan labaiyo toban bilood wax soo baranayay misna galay lix maado oo waa lagu celiyaa la dhahay muxuu dareemi karaa ada naftigaa waa dareemaya imtixaankana lagu micelinaya imtixaanka annaga waa galna lix maado si saaca u shaqaysan asee ka fakatay asee waajibkiisa guda waaye annagoo ka dhannaa hadalkii ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada federaalka dowladda soomaaliya ee wasiir goolax barre hadalkaas baana taabtay dhammaanteed hadalkaasaan ka bannaanbaxaynaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu aqalka cad ku soo dhoweeyo safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha waddamada dadkoodu muslimka u badan yahay oo xalay ta afur loogu sameeyey aqalka cad madaxweynaha ayaa sheegay in bisha ramadaan ay tahay bisha samafalka waxbixinta iyo isku gargaaridda waxaanu intaasi raaciyey in ramadaantu ay isku soo dhoweyso qoysaska iyo bulshooyinka madaxweyne trump waxaa kaloo uu sheegay in lagu jiro xilli aad u adag gaar ahaan dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta kiristaanka iyo yuhuudda isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii ka dhacay goobaha lagu cibaadaystay ee ku yaala wadamada new zealand sirilanka iyo maraykanka waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhan looga soo wada jeesto waxa uu ku tilmaamay argagixisada shaydaamiinta ah oo dadka ku beegsada diimaha ay haystaan si buu yidhi dadku ay u cibaadaystaan iyagoon wax cabsiya qabin madaxweyne trump oo ka hadlayay afurka aqalka cad loogu sameeyey dadka ka socday safaaradaha muslimiinta ayaa ku baaqay in loo ducaysto si mustaqbalku uu noqdo mid ku dhisan isfahan iyo nabadgelyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu awoodo in isla beriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxdo shiinaha madaxweynaha oo salaasada maanta soo dhigay bartiisa twitterka fariimo isdabajooga ayaa ku eedeeyay dowladda shiinaha in ay mas-uul ka tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan trump ayaa sheegay in maraykanku uu dhaqaale ahaan iminka uu ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay shiinaha la saxeexdaan madaxweyne trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ee ah in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin maraykanka guddi gaara oo xaqiiqa raadina oo ay qaramada midoobay u xil saartay waddanka myanmar ayaa dhowaanta soo bandhigay in dhammaan waddamada caalamku ay ugu baaqeen inay xidhiirka u jiraan milatariga myanmar iyadoo lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xadgudubyadii xuquuqda aadamaha ka soo horjeeday ee ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee rohingaha oo ah muwaadiniin laga tiro badan yahay guddiga xaqiiqa raadinta qaramada midoobey waxay sheegeen in milatariga waddankaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen xadgudubyada haybta ku salaysan oo ay u geysteen rohingaha bishii agost ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii warbixintan oo ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in dad ka badan toddoba boqol oo kun oo qof oo rohingahaya ay ka qaxeen guryahoodii oo ay ka tallaabeen xuduudda iyagoo u qaxay waddanka ay jaarka yihiin ee bangaladesh si ay nafahooda uga badbaadiyaan gumaadka loo geysanayay xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo ayaa lagu wadaa in madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sergey lavrof uu kala hadlo arrinta iiraan bombeyo ayaa madaxdan kula kulmi doona magaalada suji ee dalka ruushya oo maanta oo salaaso ah wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in uu rajaynayo in wadahadaladani ay noqdaan kuwa niyad samaan ku salaysan iyada oo laga hadli doono qorshaha u yaala maamulka madaxweyne trump ee ku aadan dejinta xiisadda iiraan lafrof ayaa hadalkiisa ku sheegay in xiisaddan ay tahay mid ka abuurantay dhinaca dowladda maraykanka ergeyga maraykanka u qaabilsan arrimaha iiraan ayaa isagoo hore u sheegay in iiraan ay faragelin ku hayso suuriya iyada oo adeegsanaysa faragelintaasi si ka duwan danaha uu ruushku ka leeyahay xasilinta waddankaasi
galab wanaagsan baanu idin leenahay akhyaartana dhegaysanaysa halkaa wararkaasi idinka imanayaan waa v o a washington aynu ku bilownaya wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in qarax baabuur oo lala beegsaday xarunta degmada wardhiigley oo dhowaanahan loo bixiyey warta nabadda dad goobjoogayaala ayaa sheegay inay goobtaasi ka socotay cunto qaybin xilliga uu qaraxu dhacay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdule qaraxan oo loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ayaa lagu dhiftay dhismaha xarunta degmada warta nabadda ee gobolka banaadir xilligu qaraxu dhacay degmada waxaa ka socda howlo kala duwan oo dadka u fidinayeen howlwadeenada degmada ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in tirada dhimashadu hadday gaaraysa afar qof dhaawacuna uu yahay labaiyo toban qof dadka dhaawacada soo gaara waxaa ku jira xokeyaha degmada cali aadan warsame sida iyo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada maamulka degmada warta nabadoo la xiriira qaraxa kadib waxay ii sheegeen inaysan xog badan ka hayn marka loo eego khasaaraha iyo qaraxa siduu u dhacay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in hadday wadaan baaritaano la xiriira sida gaarigan qaraxa wadow kaga soo gudbay goobaha gaadiidka lagu hubiye muqdisho wixii kasoo gudba wadada wadnaha waxaa ku go-an dhagxaan waxaana halkaasi ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa amniga oo gaadiidka kuwooda la ogolaado hubiya aqoonsiyadooday halkay ku jeedaan lama oga sida gaarigan uu kusoo gaaray dhismaha xarunta degmada warta nabadda oo iyada nafteeda aada loo waardiiyeeyo kana agdhow xarunta madaxtooyada villa soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halka dhegeystayaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in dad ku dhow toban qof ay ku dhinteen roobabkii shalay ka da-ay magaalada hargeysa iyo meelo kale khasaaraha goobaha ka baxsan hargeysa ayaan weli si rasmi ah loo ogeyn waatan wariyahayga sagal mustafe oo faahfaahinta inoo haysa gudoomiyaha xisbiga macaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shir jaraayada uu ku qabtay magaalada hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan gudoomiyaha ayaa ugu horeyn tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii khasaaruhu kasoo gaadhay roobabkii xalay ka da-ay magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somalilan waxaan tacsiyadeynayaa dadkii shacbiga reer somaliland ka mid ahaa ee roobkaa ku geeriyooday ama khasaare kasoo gaadhay ama hanti khasaare ka soo gaadhay inagoo ka xun ilaahay ha u naxariisto ilaa tobanyo qof dad ku dhow baa ku dhintay intaa in laegina waa dhaawac inta la sheegay wuxuunbaa warka dee laga soo sheegay hargeysa laakiin meelo kale inaan ogeynin waxaa laga yaabaa inay jiraan marka kolleyba dee inagu inu diyaargarowno xilliyada roobabku daayaan oo loo baahan yahay oo shacbigu u diyaargaroobo oo dowladaha hoose iyo belediyuhu u diyaargaroobo oo khasaaraha ka iman kara roobabka iyo jeer way dhacaan in dee loo diyaargaroobo sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
haatana muqdisho banaanbaxyo ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sameynayeen ardayda fasalada afraad iyo dugsiga sare kuwaasi oo imtixaankii ay dowladdu ka qaaday la baabi'iyey kadib markii la sheegay in uu baxay kadibna suuqa la geliyey warbixintan waxaa muqdisho mar kale nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle kadib markii uu suuqa galo imtixaan ay qaadaysa dowladda soomaaliya laguna baahiye baraha bulshada waxaa go-aan lagu baabiyey gebi ahaanba imtixaanka muqdisho kaga dhawaaqay wasiirka waxbarashada cabdulaahi goodah barre wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaagga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go-aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado tani waxay ka caraysiisay ardayda saddexdii maalmooda lasoo dhaafay imtixaanka gashay waxaana iskuu soo baxeen wadooyinka muqdisho si ay u muujiyaan dareenkooda ardaydan iskugu jira gabdho iyo wiilal ayaa u sheegay v o a in dowladdu ah ka qabato afartan maadee harsan balse aan la baabiin guud ahaan imtixaanka ay soo gelayeen saddexdii cishee lasoo dhaafay waxaan joogaa wadooyinka muqdisho arday baa taagan waxay ka qoyihiin go-aanka wasiirka waxbarashada v o ada kusoo dhawow bal see u arka daranka magacaygu waa maxamed bashiir maxamed waxaan mudaaharaad ku wada shaqaalaha anagoo oo imtixaan ku gudi jirna aan wasiirkii goodax imaaday wuxuu ka imaaday cimradii isoo dhahaayo imtixaankii kansal waaye anagoo intaasoo sano labaiyo toban sano aan wax soo baranaynay juhdi aan soo bixinay iyo dadaal iyo wakhti aan soo bixinay ayadoo haddana ramadaan ay tahay habeenkii aanan dhafraynay oo wakhti badan iyo juhdi badan naga galay imtixaankii oo haddana lagu yidhi imtixaankii kansal waaye dib aa lagu soo celinaya meeqa meedaa gashay lix maadaan galnay afar maadaan noo dhibnay aniga magacayga anas cabdifitaaxa lahaa waxaana dhigtaa iskoolka banaadirson waxaa oo ka socdo marka aniga waxaan u arkaa si qalad inay tahay arday oo intaasoo soo socday oo alashaan labaiyo toban bilood wax soo baranaya misna galay lix maado oo waa lagu celiyaa la dhahay muxuu dareemi karaa ada naftigaa waa dareemaya dhibaatada oo hadda waalidkeena soo unaha xal haddaa ogaa lahaydeen usayna raaco ku seexaday marka macquul maahan in lagu celiyo afar maad haa adkay afartaa maada noo dhiman waa ogolnahay laakiinse maayna lix maada oo haddaa lagu celiyaa macquul maahan lacagta naga baxdaan laga qaadi rabaa adine boqol iyo laba dollar shube gabar daayar oo ka mid aheyd ardayda dareenkooda ku muujiya bannaanbaxa madaxa sarena u saareed baakadaskaga difaacaysa kuleelka qorraxda ayaa codsata sidan cadaaldaro waa itixaana usoo dhafreen saddex habeenood in kastoo lado xitaa afarta maadoo dhimaa soo bedelaan raaliya kanaan laakiin lixda maad tobanka kansal ardayda qaarkood oo kala kulma goobaha ay ka dhigayeen bannaanbaxa ayaa su-aal ka keenay cidda bixisa imtixaanka wasaaradda aniga waxaan aaminsanaa baqishka injineeraygana ay gadan wasaaradda taas waxay ka micno tahay dowladdu waaye wixii ayagaa haystaan soo ku soo baxay ma laha aniga waana laga gadtaa taagannahay qiska haddaa xilna hataa aniga waxaa galnay saddex maalinaa galnay lix maadaana galnay afar maadaanoo dhiman waxay dhaheen afartii iyo lixdiiba wax ka jira malahanoo dhan finis waa dhahay lacagteenoo ku soo raaxaysay waanoo soo imaaday cimrigiisana wax ka jira malaha wallaahi aniga waxaa meeshan umaanay u bannaan baxoonaa inaan ardayda nahay soomaaliyeed waxna mana soo baran aniga dawlad waxaa lacagteena wax ku soo barnay iskool bareefada waxna soo bartay iskool dawladood hadday maanta ahaan lahayn aniga banaanbax ma samayn lahayn bannaanbaxayaasha ayaa meelaha qaar kala kulma rasaas ay ku rideen ciidanka dowladda doctor shariif maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed oo aan kula kulma mid ka mida goobaha bannaanbaxa ayaa go-aanka dowladda ku sheega mid laga fiicnaa ayna ahayd dowladdu inay marka hore wax ka qabato imtixaanka inuu bannaanka u baxo xaqiiqdii arrintan waa arrin laga xumaado ardayda soomaaliyeed oo muddada dheer imtixaanka u soo diyaargaroobayay in maanta oo ay shucuurtooda muujinayaan haddana xabado lagu rido aadaan uga xunnahay sida ka muuqatana banaanbaxooda waa banaanbax nabadeed qofkana xaq ayuu u leeyahay muddadii imtixaanka ay soo diyaarinayeen iyo wakhtigii uu socday waxa ayd haddii ay wasaaraddu wax qabanayso goor hor inay ka hor tagto waxaan ogeynay imtixaanka intaan la gelin ka hor saddex maalin in uu soo galo internetka marka inay sugto ma ahayn ilaa daqiiqadda ugu dambayso ardayda qaarkood jidadkoo xiranay meelo fogfog u lugaynayeen qarashaada ka baxayey marka intaasoo dhan lagu fiirsado maalinta ugu dambaysay in la yidhahdo wixii waa kasanlay xaqiiqdii waxay ahayd ama baaris la sameeyo sida ka muuqato hadalka wasiirkani ma muuqato inuu tallaabo ka qaadayo ciddii dhibkan samaysay laakiin ciqaabta waxaa maraya ardaydii dhibkana waxaa geystay shakhsiyaad kale marka aadaan uga xumahay wasaaradduna waxaa aheeday si degdega go'aankan u qaadatay wasiirkana waxay aheed inuu ka fiirsado go'aanka intuusan qaadan taliya ku-xigeenka booliiska gobolka banaadir maxamed ismaaciil ayaa meel fagaaro ah uu kula hadlay qaar ka mid a banaanbaxayaasha u sheegay in aan la baabiin guud ahaan imtixaanka balse ay geli doonaan afarta maade u harsan oo keliya taasi oo ka duwan hadalka wasiirku xala ka sheega muqdisho cabdulaahi maxamed shiruuc oo ka mida bulshada rayidka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay tilaabo ka qaadaan ciddii lahayd mas-uuliyaddan horta waxa weeyaan waa dadkii waxaan bixiyey in lala xisaabtamo wa mas-uuliyad baa jirtay mas-uuliyad wasaaradeed ah wasaaraddii iyo dadkii gaarka ahaay ee imtixaankan u xil saaraa waa in lala xisaabtamo taasi waa mid waaye waxa dhacayna waa in wax laga bartaa si aysan dil dambe ugu dhicinin waana in la iloobo fikriga yeerinta ah dadka loo yeerinayo wax aan la hubin oo aan laga soo baaraan tegin yani waxaad moodaa dadka iyo dowladda iyo maamul goboleedyada kulli inaanu ku shaqaynayno caqligii shalay ahaay in wax loo yeeriyo dadka cabdulqaadir okey v o a muqdisho
sidaasoo kale banaanbaxyo kuwaasi la mid ah oo ay ardaydu sameeyeen waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka beledweyne iyo kismaayo aynu ku horeyno wariyahayga xasan xuseen xuseen xasan dhaqane oo kasoo diray warbixintan magaalada beledweyne boqolaal ruux oo isugu jira waalidiin iyo ardayda dugsiyada sare ayaa maanta banaanbaxay uga soo horjeedaan go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya waxa ay ka dhigeen magaalada beledweyne go-aankaasi oo ahaa in la baabi'iyo dhammaan imtixaankii dowladda ee saddexdii maalmoodee lasoo dhaafay ka socda gobollada dalka dibadbaxayaasha ayaa waxaay sheegeen inay aada uga xun yihiin in mar kale dib loogu celiyo imtixaankii shahaadiga ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada ka socday
waxaan filaynay inay nabadgelyo noogu dhammaatay in dhaawac noogula amaadgudo ma filaynayna annaga ardayda waxaa weeye ilmaha waalidiintii dhashay ayaan ka mid ahay anigoo waalidiinta afkooda ku hadlahayo waxaa weeye waxa saaka meeshaas ku kaana keenay ee dhibaatada ah waxaa weeye ardaydannada aan si xun wax ku soo barnay oon u soo qooriyo xara beellay ul ayaan wataa laba saacaadna waa sagootiye ilmahayga toddoba canigu waay saasaan wax ku soo baray waa faantaa malayn haddeer toban berin soo soo wax baranay halkaa baan arkay toddoba saaca hobelnimo gabadhaan dhalo saas lahaan arkay saas mar waxaad baa u shidnayd adeerow oon u soo qaaday tabalacaan ku soo qaaday tabalacaan ku soo qaaday imtixaankana waxaa weeye labadii beri oo noo dhimanayd hadday dowladda sukaana raacinayso si edable- si edab leh hadday sukaan raacinayso waa ogolna imtixaankana nagu micilina imtixaanka anaga waa galna lix maada si saaca u shaqaysan asaa ka fakatay asaa waajibkiisa guda waayo sax maahana arday asaa waajibkiisa guda waayo anaga waajibkeena waa gudan waa ka soo baxnay imtixaankeena waa barannay wax kasta waa baran waalidkeena sababta waa cayaal galba waalidka meel qasal ku qaybina maba joogin magacaygu waa maxamed cabdi maxamed anigoo ku hadlayay dhammaan ardayda foonfoorada gobolka hiiraan wasaaradda waxbarashada waxay soo saartay waxa u dulqaadan karna maaha imtixaan saddex beri noo soo socday inuu naga kansala waxa u dulqaadan karna maaha imtixaanka isbuucu noo socday dhafaraana dilay bisha ramadaan cibaadada wayna seejiyeen taraawiix ma tukan jirin annagoo taraawiix masaajidka qaybtiisa hore lagu tukana aa qaybtiisa dambe wax ku akhrin jirnay ma habeenka ma jiifan jirin dhafar nagu dilay labiyo tobanka sana wax nagama soo bixin maamooyin iyo waalid aa nagu soo rafaaday dooni mayna annaga inuu labiyo toban daqiiqo inuu imtixaan oo labiyo toban sano waxaan soo barin inuu labiyo toban daqiiqo ku burburi dooni mayno annaga f bensa waxna soo bari jirtay f bensa imtixaan ay qaadi jirtay imtixaan dowlad ee leedahay mar dambena gali mayno ardada shacabka gobolka hiiraan haddaanaanay go'aankeena wuxuu yahay inaan labaatan toban imtixaan aan galin inta uu socday banaanbaxa ayaa waxaa ka dhashay dhaawaca laba arday waxaana la dhigay cisbitalka guud ee magaalada beledweyne laamaha amniga magaalada beledweyne ayaa waxay ardayda ugu baaqeen inay muujiyaan deganaan isla markaana ay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka dhaawac baa dhacay qalqal badan baa dhacay jidadkii way kala xihan yihiin marka hore waxaan farayaa ardada magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan ama degmada beledweyne si deganaashaa oo oo maaragtaahay shucuurtooda inay ku muujiyaan oysan waalidiintood iyo ahalkoodii iyo walaalahood iyo magaaladoodii iyo dalkoodii inayn dhibaatayninoo burburina horta ka codsanayaa ardada magaalada degmada beledweyne waxaan ka codsanayaa shucuurtooda inay ku muujiyaan deganaasho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
banaanbaxyo kuwaasi lamida ayaa sidoo kale ka dhacay magaalada kismaayo warbixintanna waxaa ka soo diray khadar maxamuud xareed oo nairobi ku sugan
dibadbaxan ayaa ardayda iskuullada magaalada kismaayo gaar ahaana ardayda fasalka afraad ee dugsiyada sare ee magaalada kismaayo waxa ay uga soo horjeedeen islamarkaana ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan hadalkii wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu ku joojiyey gebi ahaanba imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka oo maalmahan ay wasaaraddu ka qaadaysay ardayda dugsiyada sare ee dalka ardayda dibadbaxa ka dhigay ee magaalada kismaayo ayaa wasiir goodax barre iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ka dalbaday inay dib uga laabtaan go'aankii ay ku joojiyeen imtixaanka magacaygu waa zaynab cabdijaamac waxaan ka socdaa ardayda ardayda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaa maanta halkaan u taaganahay oo qoraxda ugu soo baxnay annagoo sooman waxaa waaye dhibka iyo niyadjabka iyo iyo dulmiga dulmiga uu xalay goodax la soo fadhiistay xalay goodaxna la soo shirtegey ma soo jeedin lix beri ma soo jeedin saddex beri waxaa dhafraynay oo soo jeednay laba bilood waxaa imtixaan ku guda jirnaa oo dadaalaynaa oo habeen iyo maalin soconaa laba bilood ma yeele wasiirka habar fadhidelegdin la fududayaa le wasiirka dalka dibaddiisuu ka yimid ma oga dhibka iyo rafaadka iyo waxaan la haysto ma ma khiyaasi karo waa ku saxsan yahay inuu dhaho imtixaanka waa ku celis laakiin haddaan nahay ardayda foomfoorka anuu ku hadlaayo ardayda ba- gobolka jubbaland magaalada kismaayo uma dulqaadan karno in ladaho lixdii beri imtixaanka aa samaynayseen waa kansal uma dulqaadan karno
bismi illahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed axmed xuseen kana mid a een, ardayda magaalada kismaayo degmadan Een, saaka een, dareenkayga aad buu u kacsan yahay waxaa isku soo bandhaxay dhammaan ardada iskuullada magaalada kismaayo degmadan annagoo ka dhan ah een, hadalkii ka soo yeedhay wasiirka waxbarashada een, federaalka dowladda soomaaliya ee wasiir goolax barre Een, hadalkaas baana taabtay dhammaanteed hadalkaasaan ka banaanbaxaynaa hadalkaas oo ah dhammaan ama gebi ahaanba tobanka maado imtixaanka la gelay dib baa loogu celinayaa labi- eh, labaatan iyo toddobada bishan waxaas waa ka dhiidhiyeynaa wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa xalay hadalkiisa sidoo kale ku sheegay in laamaha ammaanku ay baaritaan ku hayaan qaabkii uu bannaanka ku yimid imtixaanka isagoo sidoo kale wasiirka sheegay in dhammaadka bishan mar kale dib loo qaadi doono imtixaanka shahaadiga ah ee dalka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska maraykanka ayaa xalay afur u samaysay qaar ka mida dadweynaha ku nool degmada laga soo doorto ee xaafadda shanaad ee magaalada minneabolis warbixintan waxaa minneabolis nooga soo diray wariyaha v o eda maxamuud mascade kulankan oo lagu qabtay hoteelka xayaad ee bartamaha magaalada minneabolis oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo isugu jiray muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn ayaa waxaa dadkii goobta ka hadlay ka mid ahaa xerelaalyaha guud ee gobolka minnesota keith allison oo hore degmadan u matali jiray keith allison ayaa ugu baaqay dadkii goobta isugu yimid inay ilhaan u duceeyaan eebbana uga baryaan inuu hareer mariyo xumaha ay la maagan yihiin kuwa nacaybku ka buuxo ee hanjabaadaha u soo dira xildhibaan ilhaan cumar oo madasha afurka ka hadashay ayaa u mahadnaqday dadkii soo ajiibay casumaadda afurkay u fidisay waxayna xildhibaanadu ka sheekaysay faa'iidada ay leedahay bisha ramadaan iyo wanaagga faraha badan ee looga baahan yahay inay sameeyaan muslimiintu sadaqadu waa qayb muhiima oo ka mida waxyaabaha la sameeyo bisha ramadaan waxaan ognahay in nafsadeenna oo keliya aynaan wanaajinayn laakiin sidoo kale waxaan wanaajinaynaa dhammaan dadka hareeraheenna jooga oo idil ilaahan cumar ayaa dhinaca kale ka hadashay islaam nacaybka iyo hanjabaadaha ka dhanka iyada ee kaga yimaada dadka muslimiinta nacab waxay tiri hanjabaadaha dilka ee la ii soo diray ee ka imaanaya islaam nacaybka dunida ka jira ayaa waxaa sii hurinaya madaxweynaha dalka maraykanka iyo siyaasiyiin kale oo dan u arka inayna kala qaybiyaan ilahan ayaa xusta in nacaybka looga hortegi karo midnimo iyo iskaashi bulshada dhexdeeda kulanka afurka oo dadkii ka soo qayb galay jaaliyadda soomaaliyeed ka mid ahaayeen ayaa qaarkood oo v o a la hadlay waxay nooga warrameen siday u arkaan hanjabaadaha ka dhanka ilhaan cumar walahi halkan waxaan u imid marka hore inaan horta taageero u muujiyo eh, maadaama ilaahan ay cadaawad badan ay wajahaysay waxa loo haystan ay ahayd un wax, eh, diinteeda iyo eh, dhalashadeeda iyo meesha ay ka timid iyo dabcan identityga la xiriira ay ahayd marka aad baan ugu ugu farxay markaan arkay dad intaa leeg oo nooc walba leh oo isugu yimid iyo dabcan habeen in bisha ramadaan dadka la afuriyo oo iyada lafteeda bil eh, khayr ah bil deeqsinimo iyo waxyaaba badan ay wadata ah marka aad baan ugu ugu farxay ilhaan taa markii horeeto oo ay muxuu ahaaye statetka u tartamaysana dadkii taageersanaa baanu ahayn markii dambena kongareska dadkii taageersanaa baanu nahay olways waxaan u taage- taaganay taageeradeeda dadkan islaamofobiyada qabana waxba kama qaadayaan maaha maxaan qudhaa furo quraat maaha waa message waa message ka weyn wax walba maadaama ay ilhaan tahay qof ah, xildhibaana waxay adduunka tusaysaa in ay taageeradeedu muslim iyo gaal iyo yuhuud iyo cid walba ay daba joogaan oo ay ilaahay ma cid kale waxba ka qaadeen marka waxay ahayd een, afur iyo taageero iskugu jira habeenkan caawa maxamuud mascade v o a minnesota
waa hagaag ramadaan kariim baanu dhegeystayaal idin leenahay haatana qasaa'idkii bisha barakaysana ramadaana noogu talagalnay mid ka mid ah oo uu qaadayo cumar aadan aynu wada dhegeysano يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد alla darajada ku siiyey ku yidhi daahaya xabiibi waxiga diintiyo furqaaga gaadhsii dunidiyo dadkaaga xaq iyo dacwadow bayaami alla darajada ku siiyey ku yidhi daahaya xabiibi waxiga diintiyo furqaaga gaadhsii dunidiyo dadkaaga xaq iyo dacwadow bayaami يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد hadda dakharra wadkaystay islaamka dartii waxyeelo nabow dhihi kaaga daabto haddana dabqashada ilaawo dulqaatoo wacdiyaboohay adaa dakharra wadkaystay islaamka dartii waxyeelo nabow dhihi kaaga daato haddana damqashada ilaawo dulqaatoo wacdiyaboohay يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد tusaalaadadiima buuxda khushuuciyo damiir looya dacaadkii cabsida eebbe maamuus duudkeeda sare muxuday kugu galladay tusaalaadadiima buuxda khushuuciyo damiir looya dacaadkii cabsida eebbe maamuus duudkeeda sare muxuday kugu galladay يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد madxiga daraandoorigiisa dareenkiyo jacayladiisa daayarteen iyo carruurta durusta in loogu dhigo runtii waa waajib dooraa madxiga daraandoorigiisa dareenkiyo jacayladiisa daayarteen iyo carruurta durusta in loogu dhigo runtii waa waajib dooraa VOA.
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybii kale idaacaddeen ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kaleo xiisale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay sharaf weyn u tahay inuu aqalka cad ku soo dhoweeyo safiiro iyo diblomaasiyiin ka socda safaaradaha waddamada ay dadkoodu muslimka u badan yihiin oo xalay too casho afuro loogu sameeyey aqalka cad madaxweynaha ayaa sheegay in bisha ramadaan ay tahay bisha samafalka waxbixinta iyo isku gargaarista waxaanu intaasi raaciyey in ramadaantu ay isku soo dhoweyso qoysaska iyo bulshooyinka trump waxaa kaloo uu sheegay in lagu jiro xilli aad u adag gaar ahaana dadka diimaha kala duwan aaminsan oo weeraro dad badani ku dhinteen loo geystay muslimiinta kiristaanka iyo yuhuudda isagoo tusaale u soo qaatay weeraradii dhowaan ka dhacay goobaha lagu cibaadaysto ee ku yaala wadamada new zealand sirilanka iyo maraykanka waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dhan looga soo wada jeesto wax uu ku tilmaamay argagixisada sheedaadiinta ah oo uu dadka ku beegsada diimaha ay haystaan sibuu yidhi dadku ay ugu cibaadaystaan iyagoo aan wax cabsiyo qabin madaxweyne trump oo ka hadlayey afurka aqalka cad loogu sameeyey dadkaasi kasoo jeeda safaaradaha ay wadamada muslimiinta ah ay ku leeyihiin washington ayaa ku baaqay in loo duceysto si mustaqbalku u noqdo mid ku dhisan isfaham iyo nabadgelyo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku uu awoodo in isla beriba uu heshiis dhinaca ganacsiga la saxeixdo shiinaha madaxweynaha ayaa soo dhigay fariimo bartiisa twitterka kuwaasi oo ku sheegay islamarkaana uu ku eedeeyey dowladda shiinaha inay ka mas-uul tahay in ay labada dhinac heshiis gaari waayaan trump ayaa sheegay in maraykanka uu dhaqaale ahaan iminka uu ku jiro heer ka fiican sidii hore ugana wanaagsan heshiis walba oo ay shiinaha la saxeixdaan madaxweyne trump ayaa ku celceliyey hadalka looga bartay ah in inta uu talada hayo aanu dal shisheeye ka faa'iidaysan doonin maraykanka
galab wanaagsan ramadaan kariim baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan wararka iyo warbixinahaasina waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa noo soo diyaariyo nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkiina dhaafay waxaa guuldaraystay wadahadal dhinaca ganacsiga oo u dhexeeyey labada dal ee maraykanka iyo shiinaha shirka oo ka dhacay magaalada washington d c ayaa heshiiska la gaadhi waayey uu keenay in labada dal ay tacriifada ku soo rogaan badeecadaha labadaasi dal ay kala iibsadaan madaxweyne trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu shiinaha ciqaabo isagoo u arka in shiinuhu uu meelo badan ku dhaco dalka maraykanka dhinaca kale madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale ee maraykanku saaray ay aad u waxyeelaynayso dhaqaalaha dalkiisa arrintan ayaa loo arkaa in amniga gobolka bariga dhexe ay waxyeeli karto haddii haddaba aynu ku hormarna arrinta shiinaha xaggee ayuu hadda joogaa xaalka labada dal waxaan su-aashaas weydiiyey doktor cabdixafiis shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent gobolka ohio ee dalka maraykanka waa mahadsantahay sandheere waxaa u jiray wadahadallo u dhexeeyey maraykanka iyo shiinaha oo ku saabsana xagga ganacsiga xurgoof ganacsi oo muddo soo jiitamaysa marka wadahadalladaas wuxuu maraykanku ku doonayay inuu tanaasul dheeraada uga helo shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu maraykanku ku eedeynayay in shiinuhu ay ka gaabiyeen sidoo kale lasoo wareegidda teknolojiyada oo shiinuhu uu qasab kaga dhigayay shirkadaha maraykanka ee maalgashiga ku samaynaya iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ay labada dal isdhaafsadaan marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu uu madaxweyne trump uu sheegay wuxuuna yidhi sidaas darteed tacriifadihii awalba tobankiiba boqolka ahaa ayuu ku siyaadiyey oo uu ka dhigay labaatan iyo shan boqolkii marka trump waxa kale uu sheegay in go-aankan shiinuhu go-aankan in looga dan leeyahay in shiinuhu aysan wadaxaajoodkii daacad aysan ka noqon laakiin shiinuhu waa uu ka jawaaba arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa lixdan milyan halka tan maraykanku ay ka ahayd laba boqol oo milyan laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu shiinuhu uu qorsheynayaa inuu tacriifadaas uu kusoo rabo waan gartay dad dhaqaalayahanina oo maraykan ayaa waxay ku doodayaan in tacriifadan uu trump saaray madaxweyne trump saaray badeecadaha ka imanaya shiinaha in ayna shiinaha dhib u geysanaynin shiinaha marka tacriifad la saaro isna uu sicirkii shayga kor usii qaadayo markaa qofkii wax iibsanaya maraykanka ku noolaa ay ku qaaliyoobayso meeshan tusaale ahaan boorso tusaale ahaan afartan dollar ahayd ay ku noqonayso qofkaas konton shan iyo konton dollar dooda arintaa dadku dhaqaalayaanada qaarkood ku doodayaan waxma ka jiraan arrintaas waa ay jirtaa horta guud ahaan markii laga hadlayo tacriifad haddii la saaro badeeco badanaa qofka iibinaya badeecada halkanna ama dowladda iibinaysa sida shiinahoo kale waxay u gudbinayaan qofkii laga iibinaya marka mabda ahaan arrintaas waa ay jirtaa gaar ahaan arrintan iyadana waxbaa ka jira ayaa la dhihi karaa marka la eego kala duwanaanshaha badeecooyinka labada wadan oo midba midka kale u iibgeeyo waa mide badeecadaha shiinuhu maraykanku ka soo dhoofsado aada ayay uga yar yihiin kuwa maraykanku shiinaha ka soo dhoofsado sidoo kale badeecadaha uu shiinuhu la beegsanayo tacriifada waxay u badan yihiin qalab dayactir kuwo kiimiko iyo kuwo caafimaad marka iyo sidoo kale badeeca aysan dadku shiinuhu si aada u gadan marka waa uu ka leexiyay shiinuhu waa uu ka leexiyey badeecada marka tacriifada shiinaha waxaa dhabar ka saaranaya shirkadaha shacabkana shacabka shiinuhuna sidaas uma dareemayaan laakiin mara shacabka maraykanku si toosa ayay ayay tacriifadii u taabanaysaa oo waxaa loogu darayaa sicirkii wax looga iibin lahaa waxaa hubaala marka in ascaartu ay ku kordhi doonto waxaana la qiyaasayaa tusaale ahaan in qoyska maraykanka uu celcelis ahaan uu ay ugu kici doonto sanadkii inuu sideed boqol oo dollar oo dheeraada uu bixiyo markii tacriifadan la saaro kadib sidoo kaleeto markii dhaqaalaha guud laga hadlana ilaa iyo hal milyan oo dad maraykan ayaa laga yaabaa inay shaqo ku waayaan tallaaba marka haddaba dalka shiinaha laga yimaado ma jiraan dalal kale oo maraykanku badeecadahooda tacriifad ku soo rogay arrintaasu waa ay ay ka dhacday maamulkan trump inta uu talada haystay tusaale ahaan sanadkii hore iyada oo qayb ka ah olola uu trump uu ku sheegayay in maraykanka uu xaqiisa ugu soo dhicinayo wuxuu tacriifada uu kusoo rogay wadamo ay ka mid yihiin canada mexico korea iyo turkiga laakiin ujeedada uu trump uu ka lahaa tacriifadahaas waa ay ka duwanaayeen tan shiinaha oo tan shiinaha waa mid ka qoto dheer marka wadamadaas marka la eego waxa uu trump doonayay inuu ku cadaadiyo inay usoo dabcaan rabitaanka maraykanka oo arrimo gaara ku saabsan tusaale ahaan sidii dib looga wada xaajoon lahaa heshiiskii naafta marka uu uu kusoo rogayay tacriifada canada iyo iyo mexico markii uu turkiga kusoo rogayay isagana waxa uu ugu dan lahaa inuu ku cadaadiyo inay sii daayaan wadaad masiixi ah oo turkiga uu ku eedeynayay inuu ku lug lahaa afgambigii dhicsoobay ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii arrimahaasna markiiba maraykanku sida uu rabay waa u dhaceen arrintaas sidaas ayay meeshaas ayay ku dantay laakiin tan shiinuhu waa waa ay ka duwan tahay waa mid istaraatiijiyadeed waa mid uu ku doonayo trump inuu ku muujiyo in uu uu shacabka maraykanka iyo dowladda maraykanka xaqooda usoo dhicinayo waana mid uu rabo in uu doorashada soo socota ololaheeda uu isku soo muujiyo in uu ballamadiisii horena uu oofinayo dadka shacabka maraykankana uu dagaalamayo sidaaynu soo xusnay madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa toddobaadkii hore sheegay in cunaqabataynta maraykanku ay aad u waxyeelayso dhaqaalaha dalkiisa haddaba halkee ayaa xaalka cunaqabataynta iiraan uu isna marayaa waa kan brofesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda calgary ee dalka kanada walaalkan dheenow de horta arrintana waxay daba socotaa ood og tahay waa kii madaxweynaha maraykanka cusub ee donald trump waa kii ka baxay heshiiskii madaxweynihii hore maraykanku oo ay taageerayaan waddanka jermalka iyo shanta waddan ee ku jira golaha ammaanka ee jimciyadu kormaris ay la galeen iiraan laba kun iyo shan iyo tobankii si ay u joojiso iyaduna barnaamijkeeda nuclearka iyadana cuqabtasa looga qaado ayuu horta waxaan daba socdaa marka iminkan waa marxaladii u dambaysa bay ahayd ta hadda la baabi'iyey oo ahayd in wadamada qaarkood ee masalan shiinaha iyo oo ka qaadin jiray badaroolka laga yar dhaafi jiray cunaqabataynta ayuu joojiyey oo yidhi hadda kadib wixii oo dhan waa joog taasi markaa khasaaro badan bay runtii u keenaysaa oo xagga dhaqaalaha waddanka iiraan iyo gobolkaba oo waddanka iiraan dee markii dhaqa laga qaaday laba kun iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankiiba dhaqaalihiisu saddex iyo toban iyo dhibic shan buu kor u kacay markiiba iyadoo marka hore uu sii yaraanayey boqolkiiba laba saddex uu sii yaraanayay micnihii eberka uu hoos ka sii marayey haddana sanadkii dhaweyd markii uu ku dhawaaqay inuu arrintii ka noqonayo maraykanku dee waxaa ku dhacday dhaqaalihii durbayna hoos u dhacay oo saddex dhibic shan buu sanadkii dhaweyd hoos u dhacay sanadkana waxaa la filayaa boqolkiiba lix inuu sii yaraado micnihii eberka hoos ka sii jiro boqolkiiba lix taasina ay saamayso gobolka intiisa kale oo laga yaabaa ma garanaysaa wadamada carabta ee ku dhow dhow iyo wadamada afghanistan iyo turkiga iyo waxaasoo dhan boqolkiiba labo ayuu hoos u dhacayaa oo magana eberka hoos kasii marayaaba marka dhaqa arrintaa weyn ee dhibaatada ayuu runtii u geysan karayaa waddanka waayo meesha waxaa ka baxaya afartii milyan oo soo saarayey iiraan soo saaraysay laba milyan iyo markii uu dhoofinayey hal milyan oo ka mid ah ayaan hadda meesha ka baxaynin marka dhaqaale maalin kastana waxaa dhaqaalihiisu hoos u dhacaya laba bilyan iyo badh ayuu hoos usii dhacayaa Waa marka taa weeyaan tama garanaysaa dhibaatada keenaysa waan garti waan ognaa in maraykanku uu yahay wadamada saliidda ku tiirsan eh, si lamida sida eh, dhaqaalaha kale waaweyn ee dunida jaban iyo shiinaha iyo brazil iyo waxaasoo dhan muxuu ugu dadaalayaa maraykanku inuu saliidda isu socota adduunka uu yareeyo xili ganacsigii adduunku uu aada isu dhexgelayo horta een, eh, ujeedadiisa koowaad ma aha inuu sidaa yeelee laakiin mid baa meesha ku jirta sandheero oon la iska yimid maraykanku maraykankii hore ee ku dhisnaa saliidda ka soo baxaysa sacuudiga iyo wadamada bariga dhexe maaha maraykanku maanta isaga ayaa eh, saliidda adduunka ugu wax soo saar badan labiyo toban milyan iyo foosto ayuu maalintii soo saaraa sacuudiga iyo ruushka oo ku xigaana waa toban toban milyan ciraaq oo ku xigtaa waa shan annaga qolooyinkaygana magaraysa canada iyo iraan baa madax kusoo xigay oo afar afar milyan ahaa marka xataa haddii afarta milyan ee iraanba meesha laga saaro wax iyaga ka xumaanaya oo badani ma jiro oo waxyaalaha beryahan dhowey dhaqaaluhu ugu- u- kor ugu sii kacay iyadoo siyaasadda maraykanku aan u fiicnayn waxa weeyaan saliiddii ay u baahnaayeen iyo wixii oo dhan baa eh, meeshii ka baxay laakiin haddana maca daalika een, eh, eh, sandheerow ma- dhibaatada ugu weyn meesha ku jirtaa waxa weeyaan waddanka shiinaha ayaa baacmushari badan uu la leeyahay maraykanku waddanka shiinuhuna wuxuu ku jiraa wadamada aad dhaqaalahoogu u dhibaataysmayo haddii laga saaro halkaa milyan ee saliidda meesha laga saaro isaguna wuxuu keenayaa inuu eh, arrintaas uu eh, dhagaha ka laabto dabeetana inuu isku dayo maraykanku inuu cunaaqabateen kusoo rogo ama cashuur sida tan hadda oo kale ay kusoo rogaan dabeetana labadaa wadan ee dhaqaalaha ugu waaweyn adduunka leh uu ma garanaysaa uu dagaal ka dhex dhaco dhaqaalo dabeetana suuqyadii saamiyada oo dhani sida maantaba socotee suuqii saamiga maraykanku uu lix boqol oo wax ku dhow dhow hoos u dhacay dhibcood inay iyaduna hoos u dhacdo ayaa laga yaabaa oo dhaqaalaha marka adduunku uu dhulka sidaa ku galo tartankaas ka- ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka ee arrintana ay sii xumaynayso daraaddeed durbaba waxaa soo baxaya warar sheegaya in maraakiib kuwa saliidda qaadaa oo ay leeyihiin dalalka imaaraadka iyo sacuudiga oo saliid u soo waday dalka maraykanku ay howlo arbushaada la kulmeen inkastoo cidda ka dambaysa aanan ilaa iyo hadda laga hadlin haddana waxay arrintaasi muujinaysaa sida xaaladda amni ee gobolkaasi ay u nugushahay haddii haddaba maraykanku uu sii giijiyo cunaqabataynta uu iiraan saaray sidee ayaa arrintaasi ay u waxyeeli kartaa xaaladda amni ee gobolkaasi bariga dhexe Eh, waa arrin aada u muhiima weyaan su-aashaasi horta eh, ujeeddada eh, trump iyo dowladdiisu waxay ahayd inay ku khasbaan waddanka la yidhaahdo iran inuu bedelo siyaasadiisa dibadda gaar ahaan gobolka ama sacuudiga ha ahaato ama kuwa kale ha ahaato waxay ahayd oo kale in haddii xataa taa laga maanaysan waayo dowladdu meesha ka baxdo oo si eh, eh, dadaba u saaro dadku ku kacaan nasiib dara laakiin ogow eh, dhaqaalaha eh, magaranaysa iran waxa maamula waxa weeyaan dowladda iyo ciidamada ayaa leh oo boqolkiiba labaatan ciidankan hadda ay xaaraantinimeeyeen ee ay ka dhigeen terrorist ka dhigeen baa maamulaba boqolkiiba labaatan warshaduu leeyahay oo kambaniyey leeyihiin marka iyaga wax badan oo gaadhaya runtii ma jira dadkii shicibka ahaa iyo dabaqadii dhexe ayay dhibaatadu gaadhaysaa taasina markaa keeni maysanu in dowladdii dhacdo xiriirkii meeshuna wuu sii xumaanaya waxaa laga yaabaa inay magaranaysaa dee iiraan ba meesha dagaal yarba ka bilaabmo oo marka baa maanta eh, ka baxayay si way ismaraya maraykanku leeyahay haddii markaa si yaroo doqoni magarataya eh, dha- wax laysugu yar tuuro labadubana hub waaweyn ba haysan mid saalis bay haysataa iiraan waxaa laga yaaba meesha inuu dagaal xoog leegoban ka qarxo ayaa iska dhici karta dowladdii maraykanku ee dhici maysana ma garanaysaa iiraan marka runtii siyaasadda waxaan u qabaa anigu ay tahay siyaasad faashila oo u baahan inuu maraykanku aad uga fikiro u baahan sidoodabana iiraaniintu dad isdhiiba maaha waa dad caniid oo xataa iyadoo dhibaata gaadhayso ayaa haddana intay adkaystaan ay ku faanaan hadhow maanaan dhimanin ku faanaan barwaaqiya dad kama laha dowladdaasi ee dadka shicibka ayaa ku burburi doona haddii sidan lagu uuro
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dagaalka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka oo xilka isku sii shareeraya iyo cunaqabataynta dhaqaale ee saaran dalka iiraan oo sii xoogaysanaysa intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystaladii ka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa doodii gaabnayd oo uu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurbajoogta soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada ologala sida kenya ethoobiya jabuuti howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhoweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka hase yeeshee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurbajoogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiirigeliyeen in dadku ay qurbaha si-aadaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb gelaya saciid khaliif iyo sadaam maxamed oo ah laba dhallinyaro ah oo saxaafadda ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa saciid khaliif waa mahadsantahay yaasiin qurbajoogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfigo ay u keenaan sidaa ogtihiin inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda hadda ka hadalno kuwa siyaasada galoo kaleeto oo madaxdii iyo waxaas ah inta badan markay qurbaha joogaan ama xildhibaana ha aadaan ama wax kale ha ahaadaan xilka ay ka hayaan wadanka horta kamay hayn kama aysan ahayn mana aysan u dhoweyn xataa markay qurbaha joogeen tusaale ahaan hadduu xaaqxaaqa ama naafka shaqeeya ah waa shaqa waa sax markuu wadanka yimaado xildhibaan buu ka bilaabaya waxaa laga yaabaa inuusan aqoon doorkii u lahaa waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel u ka keena adan garanay buu wataa uusan laga yaabo inuusan soo shaqaynin dhibka kale ay soomaaliya ku hayaan qurbajoogta waxaa ka mid ah iyagoo markay xilka wadanka qabtaan maalinta ay xil waayaan waxaa moodaa wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo keliya wadankii waa ka cararaya intooda badan boqolkiiba sagaashan sidoo kaleet qurbajoogta dhibkay ummadda ku hayaan waxaa ka mid ah qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duma ee gabdhaha soomaaliyeed maanta mustaqbal xumada dhigay waa dadkaa dibadda ka yimaado oo baasbooradaas yurub iyo maraykan iyo ah wata waa tahay saciid waa kuu soo laabanaya sadam
yaasinow aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamaya adig iyo bahda idaacadda v o eda gaar ahaan laanteeda afka soomaaliga siciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yidhi qurbad joogtu mar walba waxaa ka badan dhibaatada ay keento faa'iidadeeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anugu lama qabo oo kolley dhibaato ama dadku mar walbaba laba dhinac weeye dhinacna wuu xun yahay dhinacna wuu wanaagsan yahay waxaan qabaa laakiin qurbad joogtu inay mar walba dhinaca wanaagsan u badan tahay haddaan kusoo qaato tusaalooyin sababta ay dhinaca wanaagsan ugu badan tahay waxaa weeye dalkeenna markii uu burburay dowladdii dhexe ee dowladda waddanka soomaaliya ka arriminaysa ay burburtay qoysaska soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta waxa haddii abaar dhacdo loo loo tiirsanayay oo dee dadka caawinayay qurba joogtay ahaayeen haddii ay noqoto siyaasad qurbajoogtu saamayn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeenna aan lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii haatan bulshadeenna lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kaleeto aad bay iyagana ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena kusoo laabtay laftirkood haddaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhuundoloolaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurbajooga wadanka xil ka qabtay oo meel gaarsiiyey siciidow marka la isbarbardhigayo waxqabadka iyo dhibaatooyinka waxaa sida sadaam laga dareemayo ay ay noqdeen dadka keliya ee brand winnerka ama rootiga keliya dadku ay helayeen iyagay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha usoo diraya laba bilyan lacag ka badan bay sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemaynaa
kuwa dalka jooga ee anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sidaa og tahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii daljoogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeeley kulligood guryaha ka wada qabyaa dubai baa guri uga qabyayahay xagguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dhib weyn bay wadankii ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas wuu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxaa laga yaabaa asxaabtiisoo dhan inaysan isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay hadduu yurub tuulo ku taalla uu degan yahay maalan dadka uu saaxiibka leey- leeyahay oo dhan waa ilmaadeeradiis soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel baa maalin walba lasoo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maalinta u dambeysay qaarkood oo markay xilka ka tegayeen waxay ku hadlayeen aniga waxaan soomaaliya uga baahanaya ma lahan boqorad hebel baa ii biisha ee, maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas dad- qurbaha ka soo noqda ma jirto yaas inta faa'iidada iyo wanaagga u keena baa ka badan saan aaminsanahay sababtaa wuxuu yidhi saaxiibkii siciid een, qabya- een, qabyaalada qurbajoogta u badan qurbajoogta hadday qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen daljoogta way joogeen hadday dalkooda hagaajisanayaan daljoogta iyadoo ninba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurbajoogtu markay timid oo xilal ay ka wada qabteen Een, waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagaya marba marka ka dambaysa Had- hadduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin Een, marka waxaan qabaa mar walba qurba joogta in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenaan ee tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aadayo waxaa hoos u soo dhigay markii dadkii ee sharciyada haystay oo dibadaha ka shaqaynayay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay ta usoo beerdareeyeen oo kasoo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay siciid waxay dhiiri gelinayaan nimankan in dhalinyarada wadanka ka tahriibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuusan aqoon badan lahayn laga yaabo oo, eh, lacag badan xataa oo saasa oo dee dad uu ku- bahalkii eh, ku sa- eh, maarata ku saameeya uusan wadanin markii xilka lagu abaalmariyo dhalinyaradii labaatanka sano soddonka sano wadanka wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa uu wax ku helay ay tahay baasboorkiisa midda kale yaasi sidaa ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kala wata in uu xil ka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa ka mid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaan waxay tahay in ay taani siiyaan muwaadiniinta wadankaas ee u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayagu muhiimadda koowaad yihiin qofka kale la yidhaahda maya weliba khaasatan xilalka u sarreeya annaga soomaaliya waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay waddan qiyaas kale weeye Eh, waata salaamu waxa weeye qofkii hadduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxaa imaanaysa markaasi keebuu daacad u yahay buu kaala hadlaya gaar ahaanna xil oo dhan maaha xilalka xasaasiga ah madaxweynihii ra-iisul wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihii sirdoomkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibanin dalkaa haysta eh, shahaadadiisa iyo sharcigiisa ka warantaa Een, yaasino waa su-aal muhiim ah een, uu saaxiibkay siciidna uu ka dhawaajiyey Een, laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaala dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo- oo ay bilaabeen een, labada kun iyo tobankii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labaad haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbajoogtu wax ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurbajoogta iyo sharcigaa qabanaya laakiin haddii uusan sharcigiiba u diidaynin taas shuruucda dalka weeye Eh, siciid ugu dambayntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay een, fursadihii oo dhan bay qaadanayaan islamarkaana ee dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay wallaahi halku wuu dheeraanayaa yaasiinow maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan Eh, waxay u baahan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakeraan oo xisaabtamaan war nimankan maxay maxay annaga noo faa'iideeyaan intay ka hadlaan in ay go-aan ka gaaraan laguna daro sharciyada wadanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya wadanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo oo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyey qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtaba Eh, dhallinyaradiinan sida eh, gabagabadii adoo halkan raacsanaya eh, ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen inaad qurbaha aadaan Een, anoo halka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay wadanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in wadankeena uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dib u kabasho ay noo muuqato Een, waxaadna saa hadda u jeedidna wadanka waa suu sheegay saaxiibkii siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilal ka haysa Een, marba marka ka dambaysana wadanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu shaqeeyo inta badan qurbajoog baa saxiixday Een, haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay wadamo shuruuc leh ka yimaadeen oo ay aad u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxaa ahayn siciid khaliif iyo salaam maxamed lala saxaafiy oo jooga nairobi oo igala qayb galayay xubintaa dooda gaaban ay tahay inu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana qasaaidkii bisha barakaysan ee ramadaan ayaynu mar kale ku noqonaynaa waa sooma ramadaanta
aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban ogsune ilaahi saade sujuudi ay u sugnaato aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caaliban aadaabisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji aadaabisha soo nasiiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaano nagaaji way socotay asagoo tine waa camal sido waa sahibi يسافي آخره ينسيني صوم رمضان صعوتي عن سقوتني وعمل سيرو وصحيدي يساتي آخره ينسيني صوم رمضان
qasiidadaasi uu ku luuqaynayay fanaanka maxamed maxamuud ciga busey intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waxaana gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaynu mar kale kulmayno waa sahre cidli xuseen barro idin leh sida ay nabadgeliyo ramadaan kariim
adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabbow naga saamaxo sakaraad mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo sumcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayna subxaano nagaajiya way socotay asagoo tine waa camal siro